halkani waa washington laantafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena v o a somaali com
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina labayo tobanka bisha februari sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saakiyo caalamkana waxaa wadajir idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
anigu ma aanan raadsan oo doorasho aan raadsaday ma aha doorasho laysu sharaxona ma aha waa doorasho ka imanaysa shan iyo tobanka xaakim oo kale waxa keliya ay ku warsanayaan waxa weeye haddii ay dhacdo inaanu ku dooranno diyaar ma u tahay marka saas ayay igu doorteen kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha cusub ee maxkamadda caalamiga ee dhowaan la doortay cabdiqawi yuusuf warayse ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad idaacaddeenna saakii caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mida falanqayn ku saabsan wadahadallada o n l f iyo dowladda etoobiya waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka britain oo sannadkan wajahaya caqabado badan oo ka dhashay go'aankii ahaa inay ka baxaan midooda yurub ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
dhammaanba kow iyo toddobaatankii qof ee la socda diyaarad laga lahaa dalka ruushka oo rakaab ahayd ayaa lagu soo waramayaa inay geeriyoodeen kadib markii ay soo dhacday oo ay burburto diyaaraddaasi oo ku dhacday meel u dhow magaalada moscow ee caasimada ruushka sida ay sheegeen saraakiil ruusha oo shalay oo axad ahayd la hadlay wariyaasha lixdan iyo shan qof oo rakaaba iyo lix shaqaalaha oo diyaaradda la socday ayaa dhammaanba geeriyooday diyaaradan oo toddoba sano uun shaqaynaysay ayaa la kulantay ayaa ka luntay raadaarka la socda diyaaradaha daqiiqado yar uun kadib markii ay ka duushay garoonka labaad ee ugu weyn caasimada moscow saraakiisha ruushku waxay sheegeen in saddex caruura ay ka mid ahaayeen rakaabka diyaaradda ee geeriyooday ilaa iyo hadda lama sheegin sababta keentay in diyaaradani ay burburto warbaahinta ruushka ayaase soo warisay in shaqaalaha baaritaanka ku sameynaya burburka diyaaradan ay heleen mid ka mid a qalabkii hayay xogta duulimaadka diyaaradan mana kala cadda inuu ahaa kii codka iyo weliba kii qoraalka war ka soo baxay aqalka cad ee dalka maraykanka looga arrimiyo ayaa lagu sheegay in israa'iil ay tahay saaxiib lama huraana oo maraykanku leeyahay sidaa daraaddeedna ay dowladda israa'iil xaq u leedahay inay ka hortagto khatar kasta oo kaga iman karta siiriya iyo maleeshiyooyinka ay iiraan taageerto warkan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay ayaa ku soo beegmay xilli ay diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay duqaymo baahsan ka geysteen saldhigyo ku yaala gudaha dalka siiriya oo ay fadhiisiimo u ahaa xoogaga ka dagaalamaya dalka siiriya oo kala taaba dowladda siiriya iyo iiraan iyadoo israa'iilna la sheegay in laga soo riday diyaarad nooca dagaalka ah oo la sheegay in ay ku sugnayd hawada dalka siiriya sidoo kalena israa'iil ayaa sheegtay inay iyaguna soo rideen diyaarad nooca waxbasaaso ah oo ay iiraan leedahay oo ku soo xadgudubtay hawadeeda warbixintan aqalka cad ka soo baxday ayaa ugu baaqday iiraan iyo xulufadeedu inay joojiyaan wax loogu yeedhay daandaansiga ay ka wado wadamada gobolkaasi ku yaala
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhegaysanaysaan dowladda etoobiya iyo ururka o n l f ayaa wadahadal waxaa uga furmay dalka kenya kaasoo ay ku doonayaan in lagu soo afjaro colaada muddada dheer ka taagan gobolka ismaamulka soomaalida haddaba maxay doonayaan labada dhinac maxaase caqabad noqon kara xaaruun macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay rashiid cabdi madaxa hay-adda i c g ee geeska afrika horta waxaa weeye baan umalaynaya tillaabo wanaagsan in wadahadalka haddana la bilaabo inkastoo caqabadaha hortaagan ay yihiin maaragtay caqabada aan sahl aan sahlanayn sidii loo xalin lahaa hase yeeshee waxaan umalaynaya tillaabo wanaagsan weeye waad og tahay in wadahadaladan ay saddex sano hadda ay socdeen ayna caqab ayna maaragtay mar la istaajiyey maxaa yeelay qaar ka mid ah dadkii maaragtay shirka ka qeybgelaya ayaa dowladda etoobiya ay xirtay marka waxaan umalaynayaa way jiraan maaragtay is isfahan is-aamin la-aan ayaa jirta waxaana hortaagan baan umalaynaya arrimo xasaasi ah sida ma ma maaragtay arrimaha dastuurka sidii loo xalin lahaa marka dhibaatooyin badan baa maaragtay hortaagan wadahadalladan mana sahlana in in in maaragtay si dhaqsaa guul looga gaari karo hase yeeshee waxaan umalaynayaa tilaabo wanaagsan weeye ethoobiya way u baahan tahay maaragtay nabad wayna u baahan tahay in ay ku dhamayso wadahadal arrinta ka taagan gobolka kelinka shanaad wa garta
soomaalida kelinka shanaadna way u baahan yihiin maaragtay in dagaalkan muddo dheer soo jiitamay inay xal ka gaaraan wa gartay marka aynu haddaynu dib ugu laabanno maxay yihiin waxyaabaha waaweyn ee labada dhinac ay la iman karaan dhinac walba oo la iman karo wadahadalladan oo kale ha horta waxaa weeye jabhadda o n l f weli waxaan umalaynaa dhinaceeda lama oga nidaamka ay damacsan yihiin inay ku maamulaan kelinka shanaad markii hore waxay ahayd in gooni isu taag ay maaragtay ay dawlad ka dhisaan gobolka shanaad oo dawlad maaragtay ka madax banaan etoobiya taas waa ari arrinta maaragtay ugu xasaasi badan baan umalaynayaa mana ilaa haddana ma muuqato in in dhinac kasta uu maaragtay muujinayo gorgortan ama in arrintaasayto laga gaari karo maaragtay tanaasul ay maaragtay ka samayn karaan dowladda etoobiya xaggeedana waa waxay aaminsan tahay in nidaamka sayto oo federaaliga ah ka dhisan inuu yahay nidaamka ugu dambeeya ayna dhici karin maaragtay in maaragtay o n l f ay ay dhinaceeda la timaado shardi maara shuruud ay ku xirto wadahadallada ay tiraahdo ilaa shardiga ugu horeeya waxaa weeye in aan ka dhisno inaan inaan maaragtay noqono dawlad ka madax banaan etoobiya tan labaadna waxaa weeye arrinta dastuurka dastuurka federaaliga oo ka dhisan etoobiya ma wadahadaladana ma ma basis miyay u noqon karaan ayaa meesha taagan o n l f waxay leedahay dastuurka federaaliga etoobiya ma aqoonsanin mana dhici karto in in aan aqoonsano oo laga laga dhigo maaragtay uu noqdo asaas uu noqdo wadahadalladan waa gartay arrinta ku saabsan dhexdhexaadinta kenya ma dhexdhexaadinu bay ciyaaraysaa mise way fududaynaysaa wadahadalladan way fududaynaysaa bay la tahay maxaa yeelay etoobiya iyo kenya waxay leeyihiin xiriir wanaagsan xiriirkaasoo maaragtay muddo dheer ahaa oo waana xiriir istraatiiji ah arrimaha ku saabsan soomaaliya wayna wayna ka midaysan yihiin hase yeeshee sanadahan dambe waxaa muuqatay in labada wadan ay ka dhaxayso maaragtay xoogaa horguf iyo maaragtay ay ka dhaxeeyaan isfahan la-aan hase yeeshee waxaan umalaynayaa in arrinta maaragtay xalka arrintan ogaadeynaya oo muddo dheer soo jiisamaysay haddii xal waa xal baa laga gaari karaa labada wadan hadday maaragtay daacad ka yihiin waanan umalaynaya waktigii hadda in conditionka uu maaragtay sax yahay maxaa yeelay dowladda etoobiya nafteeda waa maaragtay waxaa ku furan dhibaatooyin badan marka way u baahan tahay in maaragtay xal ay ka gaarto arrintan kelinka shanaad wa gartay kan kalena waxaa weeye kenya nafteeda waxay u baahan tahay etoobiya haddii maaragtay ay maaragtay ku taageerto in in in khilaafka ka taagan gobolka soomaalida in la xaliyo taas waxay u sahlan kenya waxaa laga yaabaa hadhow in ay u baahato iyadana ay u baahanto sidaas oo kale caawimaad xagga etoobiya xagga soomaaliya marka waxaan umalaynaya waxaa weeye waxa weye dhinac kastaba waa waa wuu ka faa'iidaysan karaa bay la tahay arrintan
kaasi waxa uu ahaa rashiid cabdi madaxa hay-adda i c g ee geeska afrika oo u warramaya waryaheena haaruun macruuf
maxkamadda caalamiga ah ee dunida ee magaceeda loo soo gaabiyo i c g ayaa markii ugu horreysay loo doortay madaxweyne inuu ka noqdo garsoore soomaaliya oo muddo sagaal sannadood ka soo shaqaynayay maxkamaddaasi garsoore cabdiqawi axmed yuusuf oo xaakim ah kuna soo bartay aqoontiisii hore dalka soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan garsoorayaasha shan iyo tobanka xubnood ah ee ay maxkamaddu u codeeyeen inuu noqdo madaxa maxkamadda saddexda sannadood ee soo socda waraysi gaara oo uu siiyey laanta af soomaaliga ee v o a ayuu cabdiqawi yuusuf waxa uu kaga hadlay dacwado dhowr ah oo maxkamadda horyaalla oo tan ay ka mid tahay ta muranka badda ee kenya iyo soomaaliya ay ku jirto sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay cabdiqawi isagoo ku sugan dalka switzerland waxaanu ugu horreynta ay weydiisay sidii uu u dhacay doorashadii isaga loogu doortay madaxa maxkamaddaasi
doorashada xilkaas oo kale lagu doortaa waxay ka tarjumaysaa fiqada iyo kalsoonida iyo xurmada ay ku hayaan dadka ku dooranaya anigu ma aanan raadsan oo doorasho aan raadsaday ma aha doorasho laysu sharaxona ma aha waa doorasho ka imanaysa shan iyo tobanka xaakim oo kale oo iswarsanaya dhexdooda yaynu guddoomiye ama madaxweyne maxkamadeenna u dooranaa marka iyaga ayaa gudahooda waxay ka yeelanayaan consultations ama wadahadallo markaas goorta laysu yimaado qof murashaxii ma jiro waxa keliya ay ku warsanayaan waxa weeye haddii ay dhacdo inaanu ku dooranno diyaar ma u tahay marka qof wuxuu odhan karaa maya diyaaru ma ahi qofna wuxuu odhan karaa haa diyaar baanu ahay haddaad sharaftaas aniga isaadhaan marka saas ayay igu doorteen waayahay marka ma waxaa jirtay in xubno kale oo shan iyo tobankaasi ka mid a ay kula tartameen ama ayaga laftirkooda lagu barbar dhigay oo adiga lagaa xushay mase adi keligaa ayaa markii horeetaba lagugu bilaabay waa dhacdaa inta badan in xaakimadu ay kala qaybsan yihiin oo qaarna ay yidhaahdaan hebel bay nala tahay in aynu dooranno qaar kalena yidhaahdaan hebel bay nala tahay inaynu dooranno marka inta badan saasay u dhacdaayo goorta laysu yimaado laba magac ayaa ku soo baxa tartanka oo midkood raaya laakiinse marmar dhifa oo marakanu ay ka mid ahayd ayaa waxaa dhacdaa in kulligood ay isku afgartaan qofkaas ayaynu u rabnaa guddoomiye ama madaxweyne taasayna ahayd marakan taasaana aada iyo aada mahad gaara uga bixinaya runtii xaakimada ila shaqeeya maxaa yeelay aniga unbay marakan soo jeediyeen inaan guddoomiye noqdo aniga unbayna i doorteen maxay kula tahay in laguu xushay si gaara haddii xataa laguu sheegay ama ah maqashay xataa wax un ku saabsan arrinkaasi si gaara maxaa adiga lagugu saartay inaad qabato xilkaasi guddoomiyaha ama madaxweynaha maxkamadda waa inuu noqdaa qof ururiye ah oo dadka isu ururin kara waa inuu noqdaa qof isu keeni kara aragtiyada kala duwan oo shan iyo toban qof oo ka kala yimid daclada adduunka oo dhan oo aqoontooda kusoo qaatay meelo kala duwan traditionis ama hiddooyin qaanuuneed oo kala duwanna ka yimi qof isu keeni kara waa inuu noqdaa marka saas daraaddeed waxay ila tahay tan ugu weyn oo ay is yiraahdeen guddoomiye ugu u doorta marakan jaaji yuusuf waxa weeye inay arkeen sagaal sanaan meesha joogay in aan ahay qof dadka isu keeni kara ururin kara aragtigood aragtiyada kala duwan oo isu yimaada intaas oo ay tahay maxkamadda in la hirgesho ama ama lagu talagalo nin dhegaysan kara oo ka tarjumi kara oo matili kara maxkamadda aragtiyada duwan oo badan oo dhex yaala isuna keeni kara waa gartay waxaad iga warantaa waxa madaxweynaha maxkamadda cadaaladda caalamiga ah uu qabanayo waa xilka adiga lagu doortay madaxweynuhu wuxuu hogaaminayaa maxkamadda maxkamaddana waxa weeye xubnaha shanta ah oo waaweyn oo waxay ka mid tahay qaramada midoobay sida aada u maqashaan guddoomiyaha golaha loo dhan yahay oo qaramada midoobay ama guddoomiyaha golaha ammaanka oo ma garatay qaramada midoobay ama xoghayaha guud oo qaramada midoobay shanta xubnood mid walba waxay leedahay qof u ah ma garatay hogaamiye marka hogaamiyaha weeye maxkamadda cadaaladda oo dowladda waxa weeye qofka matilaya maxkamadda waxa weeye qofka magaca maxkamadda ku hadlaaya waxa weeye qofka soo jeedinaya go-aanada maxkamadda oo adduunyada u bandhigaya go-aanada maxkamadda waxa weeye qofka guddoominaya shirarka maxkamadda iyo sida go-aanada maxkamadda loo gaari lahaa qofka ka talinaya weeye waxa weeye qofka maamulka maxkamadda naftigeeda because maxkamadda dad badan baa u shaqeeya muxuu ahaayo xaakimiyadaa jooga dad badan oo xaakimiyada iyo maxkamadda caawiya ayaa oo shaqaalaha ayaa jooga qofka maamulka iyo guddoonka maxkamadda oo dhan leh weeye waxa weeyana meel laysu doorto intii saddex sano ah marka waxa weeye shaqo uun adigu iyo madaxtinimo aada qabanaysid muddo saddex sano ah oo keliya
kaasi wuxuu ahaa cabdiqawi yuusuf axmed oo ah madaxa loo doortay maxkamadda caalamiga ah ee i c g oo khadka telefoonka ugu warramayay sahre cabdi axmed
dhegaystayaal qayb kale oo ka mida waraysigaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale dhammaantiinba dalka britain ayaa sanadkan wuxuu wajahayaa caqabado badan oo ka dhashay go-aankii ahaa inay ka baxaan midooda yurub kumanaan dad ah oo haysta dhalashada wadanka midooda yurub balse dalka u k ama ingiriiska degan ayaa shanta sano iyo wax ka badan waxay dalbanayaan sharciga dalka britain inta lagu jira sanadkan gudihiisa sidoo kale dadka u dhasha waqooyiga ireland ayaa iyaguna doonaya inay qaataan baasaboorada ireland si ay uga sii xirnaan karaan britain iyo yurub geeska kalena waxaa cadaadis weyni ka haystaa shirkadihii maalgashiga ee xarumaha waaweyn ku lahaa dalka britain kuwaasi oo qorsheynaya in qaarkood ay ka guuraan una diga rogtaan wadamada kale ee weli kusii jira midooda yurub sahre cidlo nuur ayaa warbixin arintan ku saabsan noo haysa
sanad iyo bar kadib markii badi dadka reer britain u codeeyeen in dalkoodu ka baxo midowda yurub waxaa dalka britain sanadkan u bilaabantay in maalin kasta ay soo food saarayaan caqabado u baahan in la xaliyo ka hor intaan la gaadhin bisha maarj ee sanadka soo socda oo ay ku eg tahay xilligii kama dambaysta ahaa ee ay britain ka laaban lahayd midowgii ay kula jirtay dalal badan oo ka tirsan midowda yurub cabdilaahi maxamed cali oo suxufi degan dalka britain ayaan kala sheekaystay arrimo dhowra oo murugsan oo toddobaadkan imika dhammaaday miiska u saarnaa dowladda britain saamayntu waxay noqotay mid gudaha iyo mid dibadda ah dalkan saamayntiisa dhaqaale iyo saamayntiisa dhinaca go-aamada eewadamada yurub ay qaataan iyo dhinaca arrimaha amniga intaasaa ugu weyn oo saameyn ay ku yeelanaysaa baleey kow marka ugu horeysa magaalooyin fara badani waxay ku qabeen dhaqaale yurub ka soo gala oo ay ka helaan tusaale ahaan magaalada liverpool oo kale waxay marahayd caasimada caasimada yurub cardiff oo magaalo iyaduna gobolkan waleska caasimadu ah waxay ka heshaa dhaqaalo fara badan oo gudaheeda lagu horumariyo oo markaa dakhliga qaaradda midooda yurub kasoo baxay taa marka laga yimaado waxyaabaha ay soo saaraan deegaamadaasiga dhinaca beeraha warshadaha iyo wixii lamid a wixii agab ay soo saareen ay iibinayeen ay suuqii yurub geyn lahaayeen wuxuu noqonayaa mid isaguna ay cashuur iyo arrimo kale oo cusubi ay markaa ay xadidayaan inay helaan suuqii u furnaa ee yurub waan gartay marka cabdilaahi waxaa la sheegayaa iminka wadanka jabaan oo kale oo ganacsi xoogan lalahaa oo maalgashi badan oo malaayiin doolar gaadhaya ku sameynayay dalka britain gudihiisa inay welwel ka qabaan ka bixitaanka midowda yurub arrintaasi maxaa sababay arrintaa saare waxaa sababaya dalka jaban wuxuu xushay dalkan britain inay noqoto meelaha gaadiidka ugu badan ee jabaanku leeyahay oo matalan dalkan wadamadan yurub oo kale gaadhiga hoondada laydhaah iyo gaadhiga niisaanka laydhah oo jabaan laga leeyahay inay maalgeliyaan lacag xad dhaafa oo ay yeeshaan arrintaasi waxay noqotay in gaadiidkan loogu talagalay yurub loo iib iibgeyn doonaa dowlad jabaan ay u iibgeyn doonto ama shirkadaha jabaan u iibgeyn doonaan inay ka baqayaan in cashuuri ay ku timaado marka dalkan britain laga qaado gaadhi goodhidii ee matalan tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno la geeyo jarmalka inuu noqonayo shay ka yimid qaaradda e u da ama yurub ka baxsan deetana ay cashuuri ku waajibayso taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalihii shirkadda marka shirkaddu suuqii ugu weynaay ee haysatay muu ahayn dalkan britane wuxuu ahaa waxay ahayd yurub marka waxay noqonaysaa inay ka diga rogtaan bay leeyihiin haddii ay dowladda britain heshiis wanaagsan kala yeelan weydo yurub dhinaca isku furanka ganacsiga iyo dhinaca cashuuraadka iskaga tallaabayo xuduudada maalintii jimcihii ayay kulan wadaxaajooda oo saacado badan qaatay isugu yimaadeen madaxda dalka britain oo ay kaga arrinsanayaan caqabadaha gudaha ee hor yaalla sidii xal loogu heli lahaa arrimahaasi go-aanka ka bixitaanka midowda yurub wuxuu saameyn ku yeelanayaa dadka irishka ah oo qaarkood ka tirsan yihiin u k halka ay qaybino tahay jamhuuriyad madax bannaan oo airelan la yidhaahdo weriye cabdilaahi maxamed cali ayaa sharaxaya sida ay arrintani saameyn ugu yeelanaysa dadka irishka ee labada dhinac ka kala jooga xuduudka cusub oo bilaabmaysa bisha diisembar ee sanadkan waxaad moodaa inay wax walba istuul tugnimeen sanadkan dalkan britain hadduu ka baxo midowda yurub bisha saddexaad ee sanadka sagaal iyo tobanka ee soo socda xuduud buu la yeelanayaa dhuleed markii ugu horreysay waa xuduudda dhinaca waqooyiga ireland iyo jamhuuriyadda madax bannaan ee ireland la yidhaahdo halkaa xuduud baa kaka bilaamaya dhulka ah ta ugu adagee dowladda britain iminka ay wajahaysaa taa weeyaan markaa saddexda qodob ee iminka horyaalla waxa weeye xuduuddaa wixii laga yeeli lahaa yani sida layskaga gudbayo isku furankii hore dadka ee bilaa fiisada ahaa ee bilaa xayiraada adag aan lahayn ee dadku labada wadamada yurub u kala soconayeen ayaa halkaa wax ka furmaya cadin dowladda britain uga furmayo oo inay iska awdaay tahay sidoo kalena dadka waqooyiga ireland ayaan ogolayn inaan in laga awdo walaalahooda jamhuuriyadda ireland marka halkaa muran baa isna ka jira arrintaas waa arrimaha ugu adag ee hor yaalla dowladda britain inay qanciso waqooyiga ireland jamhuuriyadda ireland iyo yurub saddex geesood bay dowladda britain halkaa
sidoo kale arrintani waxay saameyn xoogla ku yeelanaysaa dadka haysta dhalashada wadamada kale ee yurub ee muddada dheer ku noolaa dalka britain kuwaasi oo haatan qaarkood ay si xawliya u dalbanayaan sharciga dalka britain haddii ay buuxiyaan shuruudaha laga rabo oo ay ka mid yihiin inay u k ku noolaayeen shan sannadood iyo wixii ka badan oo xidhiidh ah islamarkaana ay shaqaynayeen oo ay cashuur bixinayeen wax dembiyana aanay gelin muddadii ay joogeen dalkaasi dadkaasi oo qaarkoodna ay ku laaban doonaan wadamadii ay ka yimaadeen waxaa ka mid a dad badan oo soomaali ah
sahre cidlinuur ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duudayna lala socodsiinaysa sahra hayaan kugu soo duwo maxaa noo xiga haatana falastiiney dhegeystayaashu waxay naga sugaan bawaaca dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaana inoo diyaarah maxamuud mascade oo minnesota jooga
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska saddex kulan ayaa habeenkii xalay ahaa kuwa xoys kaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee haddasfi town ayaa afar iyo hal waxa ay ku dubatay kooxda a f c barnard hase ahaatee kooxda newcastle united oo ku ciyaaraysay garoonkeeda st jenes bark ee magaalada newcastle ayaa waxay foodiistareen kooxda kubadda cagta ee manchester united ciyaartan ayaa qaybtii hore waxa ay ku soo gabagabowday eber iyo eber barbara ah hase ahaatee qaybtii dambe markii laysugu soo noqday daqiiqaddii lixdan iyo shanaad ayaa kubaddu janja shalfi soo dhex dhigay linayada siddeediy tobnaad ee kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa difaacooda iyo weeraryahanada kooxda newcastle isla boodeen si kubaddaasi loo madaxeeyo hase ahaatee kubaddaasi waxaa madax soo dhigay ciyaaryahan dhuwayd geel waxaana ka faa'iidaystay ciyaaryahan matridge oo kubadda meel bannaan ka hela islamarkaasina dabamariyey golayaa kooxda kubadda cagta ee manchester united ee loo yaqaano david dahiya goolkaasi ayaa lagu quusiyey manchester united islamarkaasina saddex dhibcood ayaa laga dardaray ciyaarta kadib tababare marino ayaa macallinka kooxda kubadda cagta ee newcastle united banites waxa uu ku ammaanay siday kooxdiisu ugu soo diyaargarowday inay kulankan ciyaar wanaag soo bandhigto islamarkaasina ay saddexda dhibcood kaga qaado hase aatee waxa uu weeraray difaaca kooxdiisa uu ku tilmaamay inay ahaayeen niman aan wixii ay kooxdu ku soo tababaratay toddobaadkii lasoo dhaafay meel maranin markii garoonka ay soo galeen islamarkaasina dayacay goolhayahooda keenana in gool laga dhaliyo si kastoo ay noqotaba kooxda kubadda cagtay newcastle united waxay ka badbaaday oo ka baxday kaalinta saddexaad oo kaga jirtay kooxaha ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska oo haatan halkaa kor ayay uga soo kacday kooxda kubadda cagta ee southampton ayaa gurigeeda ku ciyaaraysa garoonka st marys laba eber ayaa lagu qabtay oo kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa ka adkaatay ciyaaryahanada maxamed saalax iyo ferminio ayaa labada gool u dhaliyeen iyagoo labada goolna isu baasay goolka hore fermino ayaa waxaa u dhigay maxamed saalax oo fermina shabaqa ayuu ku hubsaday kubaddii dambana labadooda ayaa banooni qurux badan isku dhufsaday waxaana shabaqa la helay ciyaaryahan maxamed saalax oo aad moodo inuu yahay wiil ay garbihiisa ku duusho kooxda kubadda cagta ee liverpool haatana dhegaystayaal horyaalka dalka talyaaniga kulamadii ugu koolaa haddii aan soo qaato inter milan ayaa laba iyo hal waxay kaga badisay bolonia romana shan iyo laba benebeento ay ku qabatay halka kooxda kubadda cagta ee sambadoria hilas farona labigii eber ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee barcelona oo waddanka sbain horyaalkiise ayaa bareejo lagu celiyey eber iyo eber oo hetafe ayay isla galeen ciyaaryahanada louis suwares messi iyo wiilashii lacagta badan laga soo bixiyey ee dembeele iyo cotinio ayaan suuro gelin inay ciyaarta wax ka beddelaan sidaasi waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabooday sagaashankii daqiiqo ee loogu tala galay eber iyo eber oo wax goolalah labadaasi kooxood iskama aanay dhalin dhegaystayaal tani kulan dambe intaa ayaa ku koobaya barnaamijkii waa mascadoo idinla sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhafno ciyaarihii iyo maxamuud mascadde markana dhinacii heesaha codka macaan ee qadradda ahir ega
heestaasi ay qaadayso fanaanada khadrad daahir cige ayaanu idinku dhaafaynaa inta aynu mar kale hawada ku kulmayno kawda iyo barhka xilliga bariga afrika waa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
وحبيننا ولا قنقبنا وتويرح